iyo ducana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaadhaysa washington waa fiidnimo isniina taarikhduna ay tahay sideed iyo tobanka bisha maarj ee sanadka laba kun iyo afariyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana bogayaga v o a somali com haatana dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwax qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah xubintii elayska v o a oo toddobaadkana ku saabsan deencafiska soomaaliya kow waxyaabihii ka faa'iidays waxaa ka mid a caadiyeynta xiriirka dhex maraya suuqyada ama financial marketska oo adduunyada iyo soomaaliya oo i m f ta iyo world bankiga ay ka mid yihiin oo hadda si caadi ula macaamili kara soomaaliya abuuridda adeeg dadweyne sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo waxsoo saarkii oo kor loo qaadayo soo kabasho dhaqaale oo soomaaliya ay samayn doonto
waxaa kalooad maqli doontaan barnaamijkii qurbe oo ku saabsan iscaawinta qurbaha ee xilliga ramadaanta
dad badan oo dadkeenna ah waxay ku sugan yihiin nolol maalmeed yacni iska yara adag ramadaantu waxayna bartay yacnii qofku gaajadu macnaha ay leedahay ka wax haysta iyo kaan waxba haysan way sintay laakiin kuwa wax haystaa way affuraan kuwa wax haystaa way diidaan
qodobadaasi waliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ku soo laabtay magaalada muqdisho kadib booqasho laba maalmood oo uu ku joogay amaba uu ku tegay dalka eriteria xasan sheekh maxamuud ayaa intii uu joogay magaalada asmara waxa uu la kulmay madaxweynaha eriteria isayas afwerk madaxweynaha soomaaliya oo waraysi siiyey telefishinka eriteria ayaa sheegay in sababta uu dalkaasi u tegay booqashadan ugu dambeysay ay ahayd inuu madaxweynaha dalkaasi uga xog waramo madaxweynaha eriteria weeyaane horumarka iyo weliba wixii ku soo kordhay soomaaliya iyo weliba intii talada taladiisa raadiyo marka ay noqoto hore socodka sidii soomaaliya looga xorayn lahaa argagixisada waa sida uu hadalka u dhigaya madaxweynaha ayaa ammaanay doorka eriteria ay ka qaadatay arrimaha soomaaliya isagoo sheegay in eriteria samaysay wax dalal yar ay sameeyeen ama ay ka sameeyeen soomaaliya madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in ciidamo badan oo soomaali ah lagu tababaray dalkaasi waxaana uu sheegay in eriteria aanay wax dan gaar ah ka lahayn soomaaliya oo aan ka ahayn mid walaaltinimo maxkamadda sare ee maraykanka ayaa maanta gudagelaysa dood u dhexaysa gobolada xisbiga jamhuuriga ay hogaamiyaan iyo weliba maamulka madaxweyne baiden doodaasi oo ku saabsan ilaa iyo heerka ay dowladda federaalku xakamayn karto mawduucyada muranka dhaliya ee lagu baahiyo warbaahinta bulshada kuwaasoo ay ka mid yihiin kuwa la xidhiidha xanuunka covid sagaaliyo toban iyo weliba ammaanka doorashada garsoorayaasha ayaa dhegaysanaya doodaha dacwada ay soo gudbiyeen ee gobolada luisiana missouri iyo weliba dhinacyo kale kuwaasoo ku eedeeya mas-uuliyiinta maamulka xisbiga dimuqraadigu inay ku tiirsan yihiin aaladaha warbaahinta bulshada si ay si aan sharci ahayn ay u yiqaan fikradaha muxaafidka maxkamadaha hoose ayaa iyagu dhinacooga la saftay ee dowlad goboleedyada balse maxkamadda sare ayaa go-aanadaasi hor istaagtay iyadoo ay eegayso arrintan haatan maxkamadda sare ayaa ku guda jirta wakhti adag oo dhanka baraha bulshada iyadoo jimcihina maxkamaddu ay dejisay jaangooyooyinka loogu talagalay goorta saraakiisha bulshadu ay xanibi karaan taageerayaashooda baraha bulshada iyo weliba in ka yar hal bil ka hor waxay maxkamaddu dhegaysatay dood ku saabsan sharciyada uu jamhuurigu ansixiyey ee florida iyo weliba texas ee mamnuucaya shirkadaha waaweyn ee warbaahinta bulshadu inay hoos u dhigaan qoraalada sababtoo ah fikradaha ay muujinayaan qoraaladaasi ama ay xambaarsan yihiin ugu dambeyntiina dalka baakistan ayaa maanta xadka dalkaasi ka fuliyey weerara dhinaca cirka ah oo ka dhanaha maleeshiyo laga shakisan yahay inay ku dhumaalaysanayeen gudaha dalka afghanistan iyadoo halkaasina ay ku dhinteen dhowr qof waa sida ay sheegeen mas-uuliyiintiye sarkaal ka tirsan ammaanka bakistan oo magaciisa qariyay maadaama aan loo ogolayn inuu warbaaxinta la hadlo ayaa v o a u xaqiijiyey duqayntan oo dhacday ka hor gabaldhicii isagoo xusay in ay beegsadeen taliyayaal xidhiir la leh kooxda t t p oo dunidu ugu calaamadsan waa kooxdaasi inay yihiin koox argagixisoo ka howlgasha dalka wadankaasi jaarka la ee afghanistan tallaabadan militari ayaa timi si ay uga aargutaan howlgal ay kooxdan t t p ay sabtidii ku beegsadeen salig militari oo bakistan ay leedahay kaasoo ku yaala waqooyiga gobolka wasiiristan ee xadka wadankaasi ula wadaaga wadanka kale ee afghanistan halkaas oo ay ku dhinteen toddoba askari oo ay ku jiraan laba sarkaal kooxda daalibaan ee maamusha dalka afghanistan ayaa iyaguna war ay soo saareen ku xaqiijiyey in diyaaradaha bakistan ay duqeeyeen dhowr meelood oo ku yaala gobolka ku yaala koonfur galbeed dalkaasi ee baktika iyo weliba gobolka kale hoost iyagoo xusay in weerarkani uu keenay dhimashada sideed qof oo rayda oo ay ku jiraan haween iyo weliba caruur dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatanna u diyaargarooba qeybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay fiiducana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba tirada shaqaalaha shiinaha ee guud ahaanba qaaradda afrika ayaa gaadhay heerkii ugu hooseeyey in ka badan toban sanno xog cusub oo ka soo baxday xafiiska tirakoobka qaranka shiinaha ayaana sidaasi lagu muujiyey haddaba warbixin ay arrintan ka qortay wariyaha v o a kate barlet waxayna soo faahfaahinaya islamarkaana inoo haya xuseen barre tirada shaqaalaha shiinaha ee ka shaqeeya afrika ayaa markii ugu sarraysay gaadhay laba boqol iyo afar iyo lixdan kun oo shaqaale ah sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii sanadkii labadii kun iyo labaiyo labaatankii ayaa ahaa sanadkii la diiwaangeliyey tiradii ugu yareyd ee shaqaalaha shiinaha wakhtigaasi oo la diiwaangeliyey siddeed iyo siddeetan kun oo shaqaale ah barnaamijka cilmi baarista shiinaha iyo afrika ee jaamacadda john hopkins ee dalkan maraykanka oo daraasad iyo tirokoob ku samaynayay xogtan laga soo bilaabo labadii kun iyo sagaalkii ilaa labadii kun iyo labaiyo labaatankii ayaa hoosu dhaca tirada shaqaalaha shiinaha qayb ahaan u sababeeyey cudurkii coronavirus ee dunida kala xidhay laakiin hoosu dhaca ayaa sidoo kale waxaa sabab u ah arrimo kale oo kala duwan khubarada ayaa tilmaamaya in arrimo ay ka mid yihiin qiimaha shidaalka ee kor u kacay iyo hakadka ku yimid mashruuca isku xidhka shiinaha iyo dunida ee b r i loo soo gaabiyo kaasoo markii hore sabab u noqday in kumanaan shaqaaloo shiino ah loo diro qaaradda afrika oo dhan si ay uga shaqeeyaan kaabayaasha waaweyn iyo mashaariicda debrah brotigam oo ah maamulaha cilmi baarista shiinaha iyo afrika ee jaamacadda john hopkins ayaa sheegtay in aanay haynin xog ku saabsan sanadkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii laakiin waxay sheegtay inay jiraan warar hoose oo sheegaya in mashaariic badan oo dib loo dhigay ay dib u soo laabanayaan hase yeeshee uma badna in la arko tirooyinkii badnaa ee waagii hore yonan chen oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda o d i global oo ah koox cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay boqortooyada britain ayaa sidoo kale ku tilmaantay in tirada guud ee mashaariicda shiinuhu maalgelinayaan ay hoos u dhaceen dhowrkii sano ee lasoo dhaafay taasoo caqabad ku noqotay fulinta heshiisyo cusub shanta wadan ee ugu badan qaaradda afrika ee ay ku sugan yihiin shaqaalaha shiinaha sanadkii kii ayaa kala ahaa algeria angola masar nigeria iyo jamhuuriyadda dimuqraatiga ee congo iyadoo oo ay weli hogaaminayaan shaqaalaha algeria iyo angola ayaa sidoo kale arkay hoos u dhac ugu weyn algeria oo ay ku sugnaayeen in ka badan koob iyo sagaashan kun oo shaqaalo oo shiino ah sanadkii labadii kun lix iyo tobankii halka angolaha ay joogeen konton kun sanadkii labadii kun iyo labaiyo labaatankii wakhtigan xaadirka ah keliya min toddoba kun oo shaqaale ah ayaa ku kala sugan algeria iyo angola debro brotingam oo ah madaxa cilmi baarista shiinaha iyo afrika ee jaamacadda john hopkins ayaa v o eda u sheegtay in hoosu dhaca weyn lagu macneeyey korarka qiimaha saliidda iyada oo labada dal ee algeria iyo angola labaduba ay aad ugu tiirsan yihiin dhoofinta saliidda waxayna u isticmaalaan saliiddan in ay ku bixiyaan ku dhowaad dhammaan kharashaadka dowladda angola kadib markii uu dhammaaday dagaalkii sokeeye sanadkii labadii kun iyo labadii shiinuhu waxa uu ka caawiyey dalkaasi dib u dhiska iyada oo bangiga dhoofinta iyo soo dejinta shiinuhu uu ballan qaaday laba bilyan oo dollar oo deyn ah oo saliid ah laakiin qiimaha saliidda adduunka oo hoos u dhacay ayaa angola ka dhigay dal qaamaysan oo deyn lagu leeyahay madaxweynaha angola huaw lorenzo oo markii ugu horeysay la doortay labadii kun toddobiyo tobankii ayaa isku dayey in uu dhaqaalaha kala duwo oo uu yareeyo ku tiirsanaanta shiinaha taasoo keentay in ay yaraadaan mashaariicda shiinaha iyo shaqaalahoodii laakiin shaqaale badan oo shiino ah ayaa laga yaabaa in dhowaan mustaqbalka ay angola dib ugu laabtaan intii lagu guda jiray booqashadii jimcihii dhowaa uu ku tegey madaxweynaha angola dalka shiinaha labada hogaamiye angola iyo hogaamiyaha shiinaha waxay ku heshiiyeen in kor loo qaado xiriirka labageesoodka ah kaas oo u ogolaanaya ganacsi iyo maalgashi dheeri oo cusub dhammaan dalalka afrika lagama dareemin hoosudhac ku yimid shaqaalaha shiinaha si kasta ha ahaatee jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo masar iyo zimbabwe ayaa ah kuwa ugu cadcad ee aan laga dareemin masar waxaa joogay in ka badan toddoba kun oo shiino ah oo shaqaynayay labadii kun iyo labaiyo labaatankii marka la barbar dhigo ku dhowaad laba kun oo joogay wakhtigii covid-ka jamhuuriyadda dimuqraatiga ee kongo waxaa joogay in ka badan siddeed kun sanadkii labadii kun labaiyo labaatankii taasoo kor u kacday ilaa saddex kun sanadkii labadii kun labaiyo tobankii zimbabwe dhanka kale waxaa jooga kun shaqaale oo shiino ah afartii sano ee lasoo dhaafay lauren johnston oo ah khabiir ku takhasustay shiinaha kala tirsan jaamacadda sydney ee dalka australia ayaa xustay in zimbabwe ay si gaara u xiiso badan tahay maadaama oo ay jirto warshad bira ah oo dhismaheedu dhammaad ku dhow yahay iyo macdano kale oo lagu farsameeyo dalkaasi iyadoo xustay in shiinuhu uu sii yaraynayo ku tiirsanaanta saliidda afrika oo uu wareegayo dhinaca tamarta cagaaran iyo macdanta dalka zimbabwe waxa uu leeyahay kayd badan oo macdanta lithiumka ah taas oo ka mid ah macdamaha muhiimka ah ee loo baahan yahay in lagu dhaqaajiyo baabuurta korontada ku shaqeeya shiinuhuna waxa uu si weyn u maalgeliyaa warshadahaasi jamhuuriyadda dimuqraatiga ee kongo waxay sidoo kale qani ku tahay macdantaasi gaar ahaan macdanta gobolka shiinaha ayaa dalka masar ka wada mashaariic waaweyn oo ay ka mid yihiin dhismaha caasimada cusub ee ay yeelanayso dalkaasi masar shiinaha ayaa inta badan lagu dhaleeceeyaa in uu ku guuldaraystay in uu kaalmeeyo amaba shaqo abuur uu ka sameeyo afrika ama uu ku qalabeeyo dadka deegaanka xirfado ay ku shaqaysan karaan inkastoo tiro badan oo shaqaale maxalli ah runtii la shaqaalaysiiyey waxay inta badan ka shaqeeyaan shaqooyinka hoose doorka asaasiga ah laakiin shaqooyinka sare waxaa loo qoondeeyaa shaqaalaha shiinaha ah
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay xuseen barrooy nala socodsiinaya warbixintaasi ay qortay wariyaha v o a kate barlet halkaad nagala socotaana waa v o a washington madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa ku guuleystay xilka madaxtinimada dalkaasi lix sannadood oo cusub kadib doorasho aan la siin codbixiyaasha waxbedelaada ah oo dhaba taasi oo ay ugu wacan tahay cabsigelinta amaba xadhigga in badan oo ka mida mucaaridka islamarkaana ay suurtagal ahayd in ay la tartamaan haddii aan la xidhin haddaba warbixinaya arrintan v o a ka qortay waxay noo soo koobaya jamaal axmed cismaan putin ayaa taageerayaashiisa u sheegay inuu u arko doorashadu inay tahay mid dimuqraadi ah wuxuuna meesha ka saaray kuwa dhaliilay codbixinta waxaa ina hor yaalla howlo badan oo marka la isku daro cid kasta oo doonaysa inayna cabsigeliso na caburiso cidna weligeeda kuma guulaysan taariikhda haddana ma guulaysan doonaan ayuu yidhi putin doorashada saddexda maalmeed ee bilaabatay jimcihii ayaa lagu kordhiyay xukunka putin ee afarlabaatanka sano waxaana ay ku dhacday jawi si aada loo maamulayay loona adkeeyey amniga kuwaas oo sidoo kale aan loo ogolayn in ay dhaleeceeyaan madaxweyne putin iyo dagaalka uu ku qaaday dalka ay dariska yihiin ee ukrein natiijooyinkii soo baxay ayaa guddiga doorashooyinku waxay ku sheegeen in madaxweyne putin uu helay boqolkiiba codadkii la dhiibtay wakaalada wararka royters ayaa sheegtay in musharaxa shuuciga ee nikolai kharetinov uu galay kaalinta labaad isagoo helay boqolkiiba afar wax ka yar halka vladislav danakov uu galay kaalinta saddexaad doorashooyinka sida iska cad maaha kuwo xor oo xalaala marka loo eego sida putin uu xiray dadka kasoo horjeeday siyaasadiisa islamar ahaantaasina uga hor istaagay kuwa kale inay la tartamaan ayuu yidhi afhayeenka golaha ammaanka qaranka aqalka cad sida ay sheegtay wakaalada wararka ee royters madaxweynaha ukrain valadimir zenelenski ayaa khudbadiisa habeennimo ee axaddii waxa uu ku sheegay in putin uu noqday mid qabatime awoodda ma jiro wax shar ah oo uusan samayn doonin si uu usii dheeray awooddiisa shakhsiga ah ayuu zelenski warkiisa sii dabadhigay xogeyaha arrimaha dibadda britain david cameron ayaa dhaleeceeyey codbixinta oo uu sheegay inay jirtay doorasho kale aysan dadku qabin iyadoo sidoo kale aysan jirin kormeerayaal madax bannaan oo ay sameeyaan buu yidhi ururka amniga iyo iskaashiga yurub tani ma aha sida ay u eg tahay doorasho xor oo xalaala ayuu cameron barta x soo dhigay shiinaha ayaa u hambeliyey putin guusha uu gaaray isagoo uu muujiyay xiriirka istaraatiijiyadeed ee labada waddan waxaanu si adag u aaminsannahay in iyadoo la raacayo hagidda istaraatiijiyadeed ee madaxweyne shin jinbing iyo madaxweyne putin in xiriirka shiinaha iyo ruushka uu sii socon doono ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha lian jan oo warfidiyeenka la hadlay kadib codbixinta hogaamiyaasha kuuriyada waqooyi honduras nicaragua iyo venezuela ayaa sidoo kale fariimo ay ugu dabaaldegayaan uguna hambalyeynayaan guusha putin diray
wagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya warbixintaasoo arrimaha doorashada ruushka ay ka qortay v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii layska v o a oo inoo hayo maxamed culaad xasan
toddobaadkii tegey toban waddan oo ku jira naadiga baris club oo soomaaliya ku lahaa in ka badan laba bilyan oo dollar ayaa oggolaaday inay deyntaasi ka cafiyaan soomaaliya haddaba arrintani maxay uga dhigan tahay soomaaliya waxaan su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey xuseen maxamuud siyaad xuseen caato oo muddo arrimaha maaliyadda iyo dhaqaalaha soomaaliya ka soo shaqaynayey haatanna ah la taliye madax bannaan oo dhinaca dhaqaalaha ah oo deggan gobolka virginia ee duleedka washington waxay ka dhigan tahay dowladda inaan culeys maaliyadeed oo bajetka sanadlaha ay sa saareen inti badneed laga dhaafay wax yar keliyaha lagu dhaafay oy manajgareyka ay awood u leeyihiin inay kharajka sanadlaha ku darsadaan ay bixiyaan ayo lama rabo wax kasta boqolkiiba boqol in laga dhaafo marka arrintu waxay taabanaysaa miisaaniyadda dowladda soomaali ay samaysato san la arko oo ah dakhliga ay canshuur shacbiga ka soo qaado iyo deeq wixii dibadda laga siiyo ay deynta ku bixi lahayd deyntaasaa laga dhaafo culeyskii miisaaniyadda ayaa boqolkii sagaashan laga yareeyey wax ka badan xuseen dadku markay maqlaan baris club koox la yidhaahdo oo yurubiyanka u badan ayaa soomaaliya deyntii ka cafiyey sidii toddobaadkii hore dhacday waxaa la isweydiinayaa cidda soomaaliya deynta ku lahayd iyo waxay ku kala duwan yihiin deyntan iyo deymihii bangiga adduunka iyo i m f ta ay ku dhawaaqeen kal hore in soomaaliya laga daayay marka bal haddaad meeshaa yaro iftiimisood sharaxdo cidda soomaaliya deynta ku lahayd iyo waxay ka lahayd deymanka soomaaliya lagu lahaa ayaa saddex u kala qaybsanaa mid baris club markaan maqasho waxa weye wadamada yurubiyanka ah deymanka sida jermal talyaani ingiriis waxa lamid yurubiyanku ay dowladda soomaaliya ku lahaayeen ayaa ayaa ku heshiiyey inay baris dowladda soomaaliya ku hor fadhiistaan oo waxay diidayaan mid mid in loola xisaabtamo oo wax laga samaysto markaasay gaashaambuuray samaysteen waye baris club deynta labaad waxa weeye non baris club russianka iyo china iyo oon ku jirin westernka ku jirin deymanka ay nagu leeyihiin amay nagu lahaa karaan ta saddexaad waa deymanka financial institutions oon la cafinayn sida african development bank oil fund sacuudi fund world bank i m f kuwaasoo lacagtoodii bar arka waa inay helaan financial saddexdaa noocaa deemanka u kala baxaanba marka saddexdiiba waa nagala cafiyey midana nogala cafiyey hadda waa soomaaliya iyadaa laga rabaa miisaaniyad isbixida in dowladdu la timaado oo dakhligeeda iyo kharashkeeda la ekasiina maadaama culayskii daybixinta laga dhaafay arrintu waa arrin maaliyadeed iyo miisaaniyadeed waa gartay marka mustaqbalka dhow ama midka fog maxaa faa'iido hadda soomaaliya ka heli kartaa marka la fiiriyo sida wax ku socdaan iyo niyadda niyad wanaagga la muujinayo ma tahay wax mustaqbalka dhow wax laga heli karo haddaan laga helina mustaqbalka fog wax weyn soomaaliya u taraysa waxaan filaa ma huba anigu deyn inay qaadan karto soomaaliya deyn cusub geli karto ma huba in loo ogol yahay laakiin waxaan ogahay in deeq la siinayo oon interest badan lahayn midda world bankiga kamid oo ayda la yidhaaho soddon sano lagaa sugayo interestna aan lagaa rabin kharash yar oo maamulka la saaro mooye african development bank iyo hay-adaha lacagahoo dhan adduunkana nidaamkaasay raacayaanoo waxay ku siinayaan amaah muddo dheer oo la mid ah aada u wanaagsan laakiin ma filayo deyn toosa oo kom waliba ugu daran deynta laga cabsana oo dabada dhibka geliya afrikaanka waxa weeye deynta la yidhaha deynta ganacsiga commercial loans wax la yidhaha oo interest ratekooda aada u dheereeya muddaduna gaaban tahay oo bajetka ciriiri ku keento haddii la bixi waayo waa gartay marka ma dhici kartaa in soomaaliya arrintan ay baylaha geliso oo wadamada china oo kale hadda afrika kenya iyo meelo badan oo afrikaa mashaariic ka fuliya oo wadamada deengeliya ma laga yaabaa in soomaaliya ay baylah u noqoto oo chinisku iyo wixii lamid ay isku dayaan inay deen kala geliyaan oo yidhahdaan waxbaan idiin qabanayna deentan qaata waa dhici kartaa oo hadda soomaaliya member waxay ka tahay world bankiga xafiistana uga furan oo laga maamulo arrimaheeda dhaqaalaha marka haddii dayn qolatira waan ku siinaynaa jamaica amba china amba qolo kasta waa wax la ogaanayo wax la qarinayo maaha daynta chineskuna ma xuma haddii sax loo isticmaalayo dhibku conditionka daynta lagu qaadanayo heshiiska daynta lagu qaadanayo ayaa loo baahan yahay waddanka dantiisa inuu ka fiirsado oo haddii jid laguu dhiso ama warsho laguu sameeyo econdition ku anfacaya aada ku qaadatid ee daynta iska bixinayda dhibkama taagna dhibka waxuu imaanaha markaad bixi weydeyd oo wixaad ballan qaaday oo tiri intaa hala investmentiga ah la ii sameeyo jid iyo warshadii dekan markii la sameynay aad bixi diidid oo masuq maasuq aad la timaadid dhibkaasta waxa weeye waddan waxaa hore u mariya dadkiisa waddan waxaa hore u mariya dadkiisa aqoonta leh oo sharci iyo nidaam raaca haddii marka baylax way naqanaya haddii dal tabar lahayn iyo waxyar la tusiyo iyo safar iyo waxyaro gudo ah laakiin ma laga yeelayo dadkii nidaamkii dayntii ka cafiya weli waa taagan yahay waa la fiirsanaa tilaabaday kasta ay qaadaan oo dhaqaalo waa la eegayaa hadday isan waafaqsanayn nidaamka internationalka daynti looga dhaafay waafaqsanayn ay god kala qoranayaan mayaa la dhaha waa loo diidaa waa laga waaninaa almano
xuseen marka ugu dambeyntii marka laga faalloonayo dhaqaalaha adduunka waxaa la yidhahdaa dhaqaalo wuxuu ku xiran yahay siyaasadda iyo maamulka marka soomaaliya markaad eegto siyaasaddeeda iyo awooddeeda maamul markaad fiiriso iyo dhaqaalaha waddanka hadda uun la doonaya in dib loo kiciyo oo deeminkii laga cafiyey oo maaragtay suuqii dhaqaalaha bariga afrika lagu biiray marka isbarbar dhigto wuxuu yahay xiriirka ka dhexeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha
dhaqaalaha siyaasadda iyo dhaqaaluhu waa isku xiran yihiin haddaan dhaqaaluhu hagaagin siyaasadda soomaaliya ma hagaagi karto baahina ma laga baxayo nin baahana wax ma hagaaji karo waa in dowladdu ay culays saartaa dhaqaalaha soomaaliya maamulka siyaasadda maamulka dhaqaalaha waa in la hagaajiyaa haddaan taa la hagaajin meel gaari maydo hadday dowladdu canshuur sufficientarina caafimaadkii iyo tacliintii iyo healthigi waxba ma laga qaban karayo haddaan kuwaa la hagaajina mujtamacu ma hagaagayo saddex iyo tobankii bishii decembar ee sanadkii tegey ayaa soomaaliya ay xaqiijisay in i m f iyo baanka adduunka ay ku dhawaaqaan in laga cafiyey deyn gaaraysa afar dhibic shan bilyan oo dollar oo lagu lahaa brofesor xuseen axmed warsame oo bare ka ah jaamacadda calgary ee dalka canada kana tirsan guddiga sare ee baanka dhexe ee soomaaliya oo aan kula xiriiray qadka taleefonka ee calgary ayaan weydiiyey cidda lacagaha ku leh soomaaliya waxa weeyaan horta ogow dayntii hore laynagu lahaa broseskii loo marayey ama habkii loo marayey oo soo bilaabmay laba kun iyo lix iyo tobankii waxay ahayd shan bilyan iyo laba boqoloo milyan bay ahayd lacagtu sideedaba inteeda badan ilaa saddex bilyan waxaa leh kuwan hadda laga hadlayey iyo iyo kuwo kaloo isku yiri jira baa leh saddex bilyan hal bilyan waxaa lahaa qolooyinka i m f-ta weelbanka iyo african development banka ayaa lahaa halka bilyana kalena qolooyin kaloo isku tegtegay oo commercial qaar yihiin xitaa bangiyo caadi yihiin iyo laakiin carabta u badan oo cooperationka carabta ay dhahdaan ayaa lahaa sidaasuu horta shanta bilyan iyo dheeraad ku ahaa marka doorka deyn cafinta markaan fiirino lacagtan wadamo badan oo dunida ku yaala ayaa soomaaliya ku lahaa marka i m f ta iyo wall bankiga doorkooda muxuu ahaa oo markii ay ku dhawaaqayeen in soomaaliya diinta laga cafiyey waxaa loo idmaday i m f ta iyo welbank ayaa loo idmaday inay soo hubiyaan wadamadan haddii laga dhaafiyo deynta inay dee hadhow hadday deyman qaadan karaan iska bixbixin karaan oo ay waddankooda dib u dhisayaan oo ay faqriga yaraynayaan masuqmaasuqa yaraynayaan dhaqaalahooga soo kordhinayaan xisaabaadkoogana ka adkaanaya intaa noo soo hubaya baa lagu yidhi marka i m f ta waa loo laakiin iyagu deyn ma cafiyaan marka maalinta markay ku dhawaaqayeen kan lagu dhawaaqay masalan march laba kun iyo labaatankii wuxuu lagu dhawaaqay wuxuu ahaa in soomaaliya ay gashay habka kormeerka ay gashay laba kun iyo saddex iyo labaatankii decemberna waxaa lagu dhawaaqay wuxuu ahaa in ay ku yihiin raalli ka yihiin i m f t iyo welbankigu in inay inay soomaaliya ka soo baxday wixii laga codsaday wadamaday markaa jirtaa wadamaday lacagta ku lahaa ayay jirtaa in iyagu markaa haddaba dayn ay cafiyaan oo buugtoodii ka saaraan ilaa imfta kama saari karta imfta keliya waxay ka saari kartaa billion iyo wixii ay lahaayeen imft welbanku iyo internet waxay ka saari kartaa billiankii billianka laftigeedana runtii iyagu ma saaraane wadamadii ka mid ahaa i m f ta qaybta ka aha mambrisa ka aha ayay ku yidhaahdaan idinku masaakiintan wax ku soo qaaraama marka qaaraanba boqol wadan ayaa laga qaaday lacag si milyan bilyan iyo laba boqol oo milyan oo hore laynooga dhaafay oo bishii march laba kunkii laynaga dhaafay waxay kusoo waxaa lagu soo ururiyo qaaraankaas weliba qaaraankan siga loo ururiya waxay ahay wadamada faqriga waxaa lagu yidhi lacagta yaraada idin siinaysay m f i f t welbanku in yar in yar aan idinka reebno si aan dayntii soomaaliya aan ku cafino sidaasaa lagu dhaafay marka hadda waxaa bilaabmay inay wadamadiida wax ku ballan qaaday dhammaantood ay buugtoodii ka saaraan wixii ayaa hadda bilaabantay oy labada baris kalabku oo ku jira baris uu magaraysaa horseed u yahay marka labadoodii bilyan waa cafiyeen carabtiiba hadda dhiman wadamo yaroo kaloo dhima iyaguna dhiman oo in toos loola hadal tahay runtiina waxa ugu yaraa adag qolada carabta ugu yaraa adag i don't know sababta garan maayo marka waxaa bilaabmay waa kaa weeye waxaa kulidi wax kale maahee wadamadii ballan qaaday inay daynta cafinayaan ayaa hadda kaga dhabaynaya cafintii oo buugtoodii ka saaraya marka buugta markay ka saarayaan warqad bay ula imanayaan dowladda soomaaliya odhanayaan waxaan saxeixnay inaan buugtii ka saaray lacagtiini idinkuna saxeixa inaad noo og tihiin marka labadu way saxeixayaan soomaaliya iyo kuwa wax dhaafayba way saxeixayaan marka waa caddayntii isku markhaati furkii laisku markhaati furayay yogade isku markhaati furkii weeyaan ha iyo ogow weeyaan haddow haddaan wax kaga baahdo niyo ogow ya in wax kuu taray dowladda soomaaliya maxaa la gudboon si ay uga faa'iidaysato dayn cafinta loo sameeyey hahe daynta cafintaasi loo sameeyey si ay uga faa'iidaysato runtii waxaa muhiima horta ay soomaaliya wixii ay samaysay markii hore ee ballantu ahayd inay sii xoojiso oo masalan bankiga dhexe oo qayb ka ahaa oo aniga laftigiis baan ka mid ahay ma garanaysaa board of directors aan ka mid ahay inay sii xoojiyaan kormeerka ay ku sameynayeen bangiyada oo hubinayeen bangiyada wadanka dhowr iyo tobanka wadan bangi oo hadda laba ajnabiya ay ku jiraan inay caadi u shaqaynayaan oo lacagta la geeyay nabad tahay in uu furan yahay ma garanaysaa xawaaladaha iyagana sidaasoo kale in wixii soo maraa ay yihiin nabad isla markaana lacagtooda la helayo in ay isku xidhaan bangiyadao dhan oo bankiga soomaaliya technology climaka aada buu runta horeeyo wuu isku wada xidhay bangiyadii adduunkana ku xidhmo in mushaar marka la qaadanayo lagu wada qaato accounno oo waxay musumaasuna la yareeyo dowladda dhexe kalena waxaa laga rabaa barnaamijkeedii ay sagaalaad ee wasaaradda qorsheyntu ay keentay ee faqri yaraynta waxbarashada kordhinta caafimaadka xoojinta waxaasoo dhan iyadana wax kasii qabato oo xataa haddii marka maadaama ay iminka dayntii laga cafiyey ay u suuro gelayso inay dayn kala qaadan karaan inkastoo daynta laleeyahay war hasu qaadanine eh waxaad raadisaan in la idin siiyo garantis ama dayn wakti badan layskaga bixinayo intereskuna uu yaryahay ina ladiso consotionconsotioonna waxay idhahdaan in la siiyo inta hadday markaa helaan ay kasoo baxaan bangigii adduunka iyo i m f tuna waxoogaa yaroo kaloo lacag ah oo garanti ah oo i m f to kale boqol bilyan saddex sano boqol milyan saddex sano micnihii sanadkiiba soddon iyo waxoogaa milyana kuwa kale i m f welbankuna mashruucyadii awalba uu waday inuu sii wado wixii kale dowladda soomaaliyeed ay meersha kaga sii yeeshana ay ku dhisto jidadkii iyo ayaa loogu talagalay marka waa ka faa'iidaysan karta runtii laakiin waxa muhiima inay soomaalidu soomaaliya fahamto dayn kale hadday qaadato in halkii uun ay ku noqonayso oo iska ilaaliso ayaa iyadana muhiima kolley markii wax guul la gaaro oo arin meel guul laga gaaro waxaa dhici karta in caqabadana ay yimaadaan ma kuu muuqdaan caqabada jira oo arrintan hor istaagi kara iyo horumarka soomaaliya waxooga ahaa colaadow in yar baa jirta oo iman kara midi waxa weeyaan taa ah maadaama iminka deymihii laynoo ogolyahay adduunku iinoo ogolyahay inay dowladda soomaaliyeed ay aad u qaadato deymo oo hadhow khatar sii geliya taas waa mid ta ugu muhiimsan laakiin waxa weeyaan berigii deynta laynaga cafinayay saddex iyo toban qodob baa laynaga rebay bay ahayd saddex iyo tobankii qodob afar iyo toban qodob saddex iyo toban baan ka soo baxnay mid baa dhimanaa
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
fayd wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya la-anta afka soomaaliga ee v o a reediyoga xeryaha dhadhaab barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosa nooga dhegaysan karaan idaacadda f m-ka v o eda dhadhaab ee ka soo gasa muujada f m-ka hal eber lix dhibic todoba megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa raashinka gargaarka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha oo aada loo yareeyey ayaa saameyn toosa ku yeeshay nolosha qaxootiga iyadoo lagu guda jiro gudashada waajibaadka bisha barakaysan sidoo kale barnaamijka waxaa qeybka qaxootiga cusub ee ku nool xeryaha oo ka cabanaya biyayarida ka jirta xeryaha iyadoo isku soo beegmeen ramadaanka iyo cimilada xeryaha oo aada u kulul kamar ruxmintii shakhsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono maxamed cabdulaahi jimcaale oo ah guddoomiyaha dalada dhalinyarada xagardheere oo ka warbixin doona ololo nadaafadeed oo si mutadawacnimo ah ay uga fuliyeen gudaha xeryaha barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed bilihii lasoo dhaafay waxaa aada loo yareeyey raashinka gargaarka ee la siin jiray qaxootigii ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka kenya iyadoo garaamaadka qof kasta la siin jiray laga jaray boqolkiiba konton waxaana soo ifbaxaya cuntayari baahsan oo soo wajahday kumanaan qoys oo ku nool xeryaha kuwaas oo aan helin wax ka baxsan gargaarka yar ee bishiiba mar ay u feelaan qoysaska qaxootiga ah haddaba iyadoo lagu jiro bisha ramadaan ayaa qoysas badan waxay ku soomayaan xaalad cunto la-aan ah kuwaas oo aan awoodin inay soo iibsadaan cunto ay ku afuraan deegaanka buulabakti oo saldhigu ah qaxootiga cusub ee ka soo barakacay abaaraha ayaa socdaal ku gaaray si aan ugu kuurgalo xaalka ay ku soomayaan qaxootiga halkaasi ku sugan waa kuwan qaar ka mida qaxootigaasi oo barnaamijka caweyska uga warbixiyey xaaladda ay ku soomayaan maymuune meedey maxamed marka raashin ma haysan biyo ma haysan alxamdulilaahi wal un haysan maleeh musqul ma haysan eeg weliga ayn soo degna hormahelan busto hormahelan golol hormahelan bac hormahelan ramadaan baa lagu jiraa bal ka waran raashinka aad hesheen ma yahay mid idinku filan
habadnii filan hormahelan kaarkay tobonaalo waay toban kiilo soo gaad toban kiilo toban kiilo raashin ma aha
qoysaay waa imisa
toban goos waay toban qof haa marka raashin iyo filannim hormahelan meeqa kiilo raashin ayaa qaadateen toban kiilo toban kiilo marka reerku filinya maya marka ba'a ma haysado guri ma hayso haa raashin ma hayso soongalika jere silaa ii sahriira kasoomahay waa tahay qaabkeebaad markaa afurkii u qorshaysataan habad ana kasoomahay mile barafalka gadana ma haysan marka may kale raashin ma haysan tobankiisa deegan taasa liili hoog haraabtana guuri lahay lacag mahay hoo fidhiyob nolol mahay mayka noola marku walanka noola mile isku roog deegan taasa liiley caruurta quraan ma samaysaan habad kuraanan sameeyo male hal kiil bariis aan soo deensid yaa karsadaa ee asahurto intaasaan iyo isla amal bes waa tahay qaabkeeba u socontaa marka maadaama aad tiri afur ma haysano afur mahaysun iyo sahurni filim mahaysun markaas intaasaa dhiban hay waa tahay marka maxaad ka codsanaysaa hidaha samafalka maadaama rabadaan lagu jiro iyo dadka muxsanaadka ah mahay burka aan baahangna bariiska aan baahangna saliida aan baahangna walkasti aan baahangna bacduna sheerana aan hamaya aan baahangna muskula aan baahangna biyona aan baahangna biyaa sahuru ayaa laka jaraya aan baahangna mahay walbadan aan baahangna haa sahuran aan baahangna afur iyo hireebse intaa sahurta yaa ini filanga yaa aan baahangna haa marka raashinkana sifaylaadu ninka yaraay raashinka halsi nin badiyo hal nin faylaayay sahuur la'aan biyo la'aan oo hunguri la'aan wax kasta aagus aan lahayn wax badanana haya raashinka waa nagala yaray kaarkaana sideed liway sideed kiilo oo muurday ah nala siinaa sideedka kiilo nala sii oo wax lagu soo hameele maleh meesha waa naga fog tahay wax lagu soo hameele oo maleh sideed kiilo waa la soo gadaa waa la keenaa si la yeelay maleh raashinkii aad cuni laheedeen ayaa soo iibinaysaan maxay taa sababta haa meel fogaa naga soo qaadaa wax lagu soo qaadayna maleh sideed kiilo waay sideed kiilo maxaan oo labaatan labaatan shilin la gadaay maxaa lagu soo qaadaa waxa kale una haysana maleh waa yahay bisha ramadaanka waxaa heli jirteen macaawino ka yimaado mm, dowladaha islaamka bishaan waxa macaawinada soo gaara ma jiraan waxna soo gaari maleh sacuur lahaana lasoo mahaya galabtii ma lasoo kaca kara dhib badanana haysada aawis ma haysana waa dhibaysanahay ilmo oo yaryar ahaa noo jooga oo aawis raba dhan- na caawinayna malaha dhibkaasana haya qaabka xalad u afurteen ee suxuurtiinii ka waran
biyo oo biyo madow ahaa lagu afuraa waxa kale ma jira waxa kale lagu afuraay ma jira kiilo oo bariis ah meelaha lagu soo daynsadaa sahuurtii la karsana ilmihii subay waxa la siinaya malah dhib badanana haysa aawasaan rabnaa waa tahay maxaad ka codsanaysaa walaalaha muxsanaadka ku dhegaysanayo tiinana caawi ba'yaal nala sii raashin nala sii oo gargaar badan nala sii oo raashinka nalagu yaray oo nanoo badi wax badanaan rabnaa rabanaana lagu jiraa dhib badanaan nahay caawas badan gargaar badanaan rabnaa
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid a codadka haweenka qaxootiga ah ee ku dhaqan deegaanka buulubakti oo ka warbixiyey xaalad cuntoxumo ah ay ku soomayaan bisha barakaysan ee ramadaan afurla'aanta ay ku soomayaan qoysaskani waxaa u dheer kuleylka cimilada oo aad u daran iyo biyola'aanta ka jirta deegaanka ayagoo soomana qaxootigan waxay masaafo dheer u doontaan biyo ay ku afuraan maadaama ay kulansadeen biyola'aan iyo cuntayari ka jirta guud ahaan xeryaha xaw ibraahim baa liidhahaa kayteen baan deganahay habeen walbaba maxaan ku soo afurnaa dhagaxley gudaheed biyo ma aragno sidan unbay u angegan tahay tuubadi saddex bilood sidoo unbaan nahay marka hore halhal baanba heli jirna dhibaatadaasaa nahay hay-adda maxaan ka codsanaynaa inay biyo na soo cawiso waatahay xaawi biyaha xageebad u doonataa dhagaxley gudaheed xaafadaha dhagaxley gudaheeda b c d ayaan biyo u doonanaa wallaahi waan rafaadsannahay waan rafaadsannahay caruurihii way naga habaabeen xalay maxaa la keenay afar saac oo habeennimo sideed saac baan baxnaa maxaan ku soo afurnaa dhagaxley gudaheeda saan sideed saac u baxn dhibaatadaasaa nahay soo biyo u badan dhibac ma soo dhahda tuubada tuubada biyahay aqalaha ilinkooda ay suran tahay wax ka imaanna male saddex bilood iyo intaa dhexdood baloogaygana keenteen wey ramadaan baa lagu jiraa bal ka waran biyola'aanta iyo dhibkaydin ku hayso dhibaata dhibaataan nahay soo biyo u weyn saan u tagno yaan duurkaan ku soo afurnaa waan dhibaataysan nahay hay-adda maxaan ka codsanaynaa inay biyo na siiso oo qaxootiga ay na- mid ay nagala dhigto haa biyaha noola soo fasax wax matoor joogay wax biyo soo daynahay annaga waanba colownayo wax aan ka sugayna male hay-addaan codsanaynaa waan rafaadsannahay waan rafaadsannahay maxaan ku soo afurnaa dhagaxley gudaheed inay biyo nala siiyaan rabnaa oo qaxootiga ka mid aan noqon maxay baa liidhahaa waan oomanahay gabar curyaanha sarirta ii saaran marka aad baan u liidanaya goor soonna waan taagannahay tabar ilaahay baa yarko taag ilaahay baa iska leh haa waayeel ahaa nahay marka haddee aad soonna waan ku jirnaa aad baan u dib jirnaa waxaad ka warbixisaa maalintii ilaa iyo mise caga yeeshaan maaqaa markaan ugu badannahay oon oon u soo carna boyaadaha mid mid mid ha- hal hal caag hal caag aan helna curyaana sarirta ii saaranta hooyo waane aabba waane toddobaatan jirna waan ah Ah, maya gaarigacan haddaa qabo nolol weyn bay ii ahaan laheed taajir ilaahay baa eh aa meel dheer baan ka keenaa waan garaangeliyaa tabar mari anoo dhexdaan asii fadhiisan tabar mari ilaahay baa taajir eh haddee sidaasaa jirta aad baan u nuglahaa jaha ilaahay baan u wala nugulnahay bini'aadam wixii noolahay jaha ilaahay baan u wala nugulnahay aad baan u tabaryarna tabarla'aanna waa lagala biyo soonna waan ku jirnaa wax aan aan aan aan dhariq waxa nolol aan biyo ka horeysana mala isla islaanimo biyo ka horeysana malaha salaada waxa lagu tukan waa biyo waxa lagu nolol waa afuri waa biyo biyihii baa lalaaya aa culays xoogan oo aad ahaya aan nahayo haddee sidaasaa jirto aad baan u liidanaha jaha ilaahay baa jaha ilaahay baa qabow leh jaha ilaahay baan qabow leh bilaaadaxga aad baan oga liidana hay-adyaha waxaan rabnaa biyaha inay noo soo fasaxaan oo annakana aan aan aan aan u duceyno saasaan rabnaa haddee ogaada raashinka nuguma filno raashinka waxyaaloo nugu filneen baa nala siiyaa been lama sheege saliiddaa xoogaaga oo adiga shan iyo toban beri aan heesanaa kaarkayga waa imisa kaarkii waa toddobaale kaar toddobaale oo la shaqaysanayn wax muu kuu anfac- muu anfaci cambuule eh amuurtu waa maya haddee sidaasaan nahay aad baan anfurkii suxuurtaba aad baan oga liidanaa beenta waa xaaraan arrintan ilaahay baa iska leh nin afu ilaahay uumayn udaba kuma ursaqahay wax duurka udadaa la dhigay kuma ursaqahay soomaalida waxaan ka codsanaa nolol weyn baan ka codsanaynaa si wadoo dhan baan oga codsanaynaa fiyoob ilaahay baa iskale wax allah waxayna taaran karaa inay taar- na taartaan gargaar baa la heli jiray gargaar ma heysano haddee hay-adaha aad baa walaalahana aad baan oga codsanaynaa inay na soo caawiyaan dhinaca kale cunto la'aanta iyo biyoyarida ay sheeganayaan qaxootigan ayaa ku soo aadaysa iyadoo sanadkan xariha aysan soo gaarin samafalkii qaxootiga ay ka heli jireen hay-ada ka socda dalka turkiga iyo qaar ka mid ah dalalka carabta waa hagaag waxaan soo galnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminkaa idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo stuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo wararka kale ee qaxootiga
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay gudoomiyaha dalladda ururada dhallinyarada xagardheer maxamed cabdulaahi jimcaale oo aan ka waraystay mashruuc iskutashi ah oo ay bulshada xeryaha qaxootigu wax uga qabanayaan dhinaca nadaafadda kaasi oo ay hormuud u yihiin dhallinyarada xeryaha qaxootigu waxaad kale oo maqli doontaan qaxootiga ku cusub xeryaha qaarkood oo ka cabanaya biyayari xilligan rabadaanta ah cimilada xeryaha qaxootiguna ay aada u kulushahay haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga bulshada xeryaha qaxootiga oo ay hormuud u yihiin dhallinyaradu ayaa waayadii dambe ku howlan hagaajinta fayadhowrka xeryaha qaxootiga kadib markii hay-adihii samafalka ee ka shaqayn jiray dhinaca nadaafadda xeryaha ay dhaqaale-la'aan darteed u joojiyeen howlihii ka shaqaynta nadaafadda maxamed cabdulaahi jimcaale gudoomiyaha dhallinyarada xagardheer oo ka mid ah dadkii hindisay in hab isku tashiya wax looga qabto hagaajinta fayadhowrka xeryaha ayaan ka waraystay guulaha laga gaadhay nadaafadda xeryaha qaxootiga baahidii oo ugu weyn ay jirtay waxay ahayd hay-adihii markii ay joojiyeen shaqooyinkii ay qabanayeen waxay lahayn dad nadaafadda ka shaqeeya oo ayaga la shaqeeya dadkii waa la daadiyey oo shaqadii waa laga joojiyey kadib qashinkii xoolihii baktiyey banaanka lagu soo tuurayey meelihii qashinka la dhigayey oo aada u bato buurar noqday cuduro sidii kolera oo kale oo dilaacay oo shaqadii ayad ahayd waxba aan laga qabanaynin markaan aragnay ayaan aragnay in haddii sidaas ay kusii socoto nadaafadda in wax weyn oo halis ah sida cudurada kolera oo kale ay sii faafi karaan oo dhibaatooyin fara badan oo caafimaad ay ka dhalan karaan kadib ayaan isku imaanay oo si aan oga tashanno arrimaha sidaan waxaa uga qaban lahayn kadibna fikirkan ayaa ka dhashay oo sidaan hore u sheegana bulshada u bandhignay kadibna nala qaateen marka waa wax bulshada isku tashatay ay qabanayso hadda xilligan aan joogno shaqadaas sidee bay u socotaa walaahi shaqada qaxootiga section section ayay u degan yihiin xaga dheer oo kale hadda waxay ka kooban tahay shan iyo toban section halkii sectionna wuxuu leeyahay ilaa koo iyo toban blog kuwa kalena waxay leeyihiin ilaa toban blog marka annaga shaqada waxaan u qaybinaa section sectionka waa qayb qaybka ay u degan yihiin bulshada section walbo waxaa noo joogta afar qof oo cleanas ah kuwaas oo xaaqa ama nadiifiya meelaha dadka qashinka ay keenaan waxaan kaloon leenahay oo ay nagu caawisa u n h c r waxaa loo yaqaano taragtada bahasha weyn ee qashinka nadiifisa meelaha dadka qashinka xaaqa oo kale aysan geli karin waxaan u isticmaalnaa bahashaas taragtada ah iyo loori qashinkana waan ka qaadnaa oo meelo ka fog oo lagu talagalo qashinka in la geeyo qaxootiga ayaan geynaa marka dadkaasi waa shan iyo toban section oo min afar qof ilaa lixdan qof oo qashinka xaqa ayaan leenahay iyo taragtadaasi oo mar walba aanan heli karin laakiin waqtiyada aan u baahano oo aan codsanno ee nagu cabsaa hay-adda u n h c r sidaas ayaan qashinka u nadiifinaa hadda maxaa iska bedelay bilicdii iyo maaragtay qashinkii magaalada yaalay walahi isbedel weyn wax weyn baa iska bedelay sidii ahaan jirtay si u dhow ma aha meelihii qashimada la dhigi jiray aad baa loo nadiifiyey subax walbo shaqaale u tababaran oo xirfad u leh yaa meesha taga oo meelaha qashinka la dhigo nadiifiya meelaha u baahan in la guwa guwa meelaha u baahan in laga nadiifiyo nadiifiya meelaha sida xoolaha baktiya oo kale lasoo dhigo way noo soo sheegaan ayagana waan ka jiidnaa oo gaariyaan ku qaadnaa marka waxaan isdhihi karaa wax isku dhow maaha sababaha hadda aan islenahay wax badan baa isbedelay waxaa waaye sida shaqadan aan u bilaabnay wixii kolera cudurada kolera kale ee xarada ka dilaaci jiro kale ma jiraan waxaan umaleynaa hadda kolera in xarada laga sheego waxaa ugu dambeysay sanado ka hor marka waxaan dhihi karaa shaqadeena aad ayay u wanaagsan tahay bilacda markaa fiirsina waa dareemi kartaa in isbedel uu ka jiro xarada dadka hawshan qabta ee kule dhaqaale ayaad siisaan xaggee bu dhaqaalahaas ka imaadaa wala dhaqaalaha sidaan horey u sheegay waa waa bulshada oo isku tashatay bulshada ayaa ka qaadnaa qarashka ku baxaa qoys walbo oo ka tirsan oo degan xerada qaxootiga xagga dheer ee awooda inuu wax bixiyo kuwooda aan awoodin masii dabagalno waxba kama qaadno laakiin bulshada inteeda tabarta leh ee awooda inay wax bixiyaan ayaa waxaan ka qaadnaa lacag dhan ilaa boqol shilin marka lacagtaas ayaan ku maarayna in qashinka aan kaga nadiifino xerada marka dhaqaalahaasu ee ma ku filan yahay dadka iyo hawshan kale aad u baahantiin iyo agabka maxaase qofkiiba uu bishii helayaa oo dhaqaala ah wallaahi dhaqaalahaasi dhaqaalo ku filan maaha waa ogtahay bulshada degan xeryaha qaxootiga dhadhaab iyagaaba tabaalaysan oo dad wax weyn haysto maaha waxaa laga qaadanayna wax aad u yar markii loo barbardhigo shaqooyinka la qabanayo aad bay u yar tahay marka dadka shaqaalaha way kala duwan yihiin shaqooyinka la gedisan ayayna qabtaan kuwa dhulxaaqa oo kale waxay qaataan lacaga ku dhow shan kun iyo lix boqol oo lacagta kenya ilaa lix kun inta udhexeysa ayay qaataan marka ha kuwo kale waxaa jira oo sida markii loo baahdo xoolaha dhintay oo kale in la duugo ama in la jiido oo xarooyinka laga fogeeyo oo kale a jira oo ayagana lacaga shan kun qaata dhaqaalaha soo gala dadka aad siisaan inkastoo ay dadkii caawinayaan oo bulshadii aad si wada jiro caawinaysaan maxay uga dhigan tahay ma dhigi karnaa nolosha qoysaskooda waxbay ka bedeshay wallaahi wax weyn bay ka bedeshay waayo xeryaha qaxootiga dhadhaabka ma jirto shaqo abuurka ma jiro waxaan shaqo abuur u sameyna dad u baahna inay shaqaystaan wax weyn ayayna ka bedeleshay nolosha qoysaskooda waayo qofka marka uu shaqo la-aan yahay oo guriga iska joogo oo camal la-aan yahay waxyaabo badan ayaa ka dhalan kara sida in qofka ay soo gaarto waxyaabo mental health problem oo kale ah marka dadkaasi dad shaqaabuuran u sameyna qoysaskooda wax badan bay ka bedeshay hadda waxay awoodaan in caruurtooda buwaaga ay u gataan waxay awoodaan in waxyaabaha asaasiga ee guriga looga baahan yahay inay soo gataan waxay awoodaan in kabaha iyo uniformka iskuullada lagu aado caruurtooda ay u gataan marka wax weyn baa iska bedelaan saleeha markii hore oo shaqadan aanay haynin iyo hadda farqi intee leg waa udhexeeya xagga nolosha maadaama dad idinku dhex jira oo idin imaanaya oo asla sheekaysanaysaan ay yihiin wallaahi hadda wax weyn baa u dhexeeya hadda waa dad oo moraalkooda uu dhisan yahay oo si wax walbo shaqada soo aadayo aad bay ugu faraxsan yihiin inay shaqo helaan oo ay shaqaystaan qofka markuu guriga iska joogo oo asaga iyo xaaskiisii ama asaga iyo naagta iyo ninkeeda ee guriga isla joogaan waxba aan la qabanayn aad ayay u badan tahay xitaa waxay noo sheegeen in isku dhaca qoysaska uu aad u yaraaday maadaama nimanka ama ragga ay shaqo soo aadaan oo ay shaqaystaan wixii ay helaanna gurigay dib ugu celiyaan marka waxaa hoos u dhacay isku dhici bulshada xagga xagga dhaqaale ahaanna kor ayay u soo kaceen qorshaha aad ku doonaysay inaad dhaqaale yar kaga ururisaan bulshada waxay ugu muuqaalaa inay caqabado ka hor yimaadeen meelaha qaar bal wax iiga sheeg caqabadaha iyo sidaad u xaliseen Eh, caqabadaha jira eh, eh, waxaa ka mid ah eh, dadka bulsha dadka qaxootiga ah eh, lama qabsan in in- waxay la qabsadeen inay wax walba oo adeega ay si bilaasha kaga helaan eh, hay-adaha marka way adag tahay in dadka laga dhaadhiciyo in waxaan ay tahay wax ayaga wadana oo oo bulshadii oo isku- isku tashi ah marka annaga waa waan u samaraynaa si eh, dadkaasi aan uga dhaadhicino ama ay u fahmaan in waxaan ay yihiin eh, wax isku tashi ah oo qof walba oo qaxootiga dhigan eh, muhiim ay u tahay si caruurtii si caafimaadka caruurtiisa tan dadkiisa iyo tan bulshada dhan eh, loo badbaadiyo kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi jimcaale gudoomiyaha dalladda ururada dhallinyarada xagardheer oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal qaxootiga ku cusub xeryaha oo weli adeegyada qaarkood sida biyaha la isticmaalaya qaxootigii hore ugu sii noolaa xeryaha ayaa ka cabanaya biyayari sida uu sheegayo cabdinaasir maxamed yarow oo ka mid ah odayaasha qaxootiga cusub biila-aana saas we meesha oo hal sa baar bii meesha sa lagu soo dhaansamayo adag ini bii nininka caawiyo walaalahay muslimiinta ini bii nininka caawiyo saasa rabna tuubana nin suro saasa u baahanahay maalintii mar laba lahala mar laba jirkaan adag ilaa haddana galabta galabtiya laawaday manuu filnaaday maku qabaysani maku weysaysani mase anfacaya markaa dadkan weli meelaha ay degan yihiin lagama samaynin tuubooyinka wadaagga ah ee ay qaxootigu ka cabbaan biyaha xafso mursal oo ah hooyo degan xaafadda el ee xagardheer ayaa ka hadlaysa culayska ay kala kulmayso biyayarida biila-aan zaa'ida dhabna biila-aan hadda may aroordoone ruukibo saddex saddex jirgaanga aroordoon rabalaang markii la galnana waxas hadan hore aan sii kordhime ma ana fura la kariyoy walkasta la suuboy biyo eed aan bii dorogno ruuki mayna nin siyoyo saddex jirgaan intaasna may rabna inaan noo aabiyo Aha, barafkii qasa nool rab soonka horta walkeel walkala soonka inaan eedna ninka aabiya rabna ti ilaahayna aan dhaho cimilada xeryaha qaxootiga ayaa aad u kulul waxaana dadku ay baahi badan u qabaan biyo xilligan oo ah xilli rabadaan ah waatan mar kale xafso oo arrintaa ka hadlaysa kuleel badana jir kuleelkasay may rabna inanu noo aabiyo fadaane biila-aangan haayte waldhangan haaye mashquul badan iska jir intii kale intii kale waa ina soonkina noo aabiya fadaana barafkii naftisha walka qasani rabna afkaadhidi walka shiidini rabna walnana ma haysan soonkii hore hagardheeri roog iska maaldaay markas boono iyo waxaas walba ma haysanabo hadda boonod iyo hali hadda sidee weliba iskaan markas iyo hadda hadda kastoo ama oonay sii dortabalayba markas macna dada kor fuuli dadkii kor fuulina may dhehena ee guri weydiiso hadda sidiya taagan dhibin xamare dhuubow oo ka mid a qaxootiga cusub ayaa sheegtay in qoyskoodu uu afar iyo labaatankii saacba helo afartan litir oo biyo ah baahida ugu badan oo ay qabaan xilligan ay tahay inay biyo helaan biyo aadi aad biyaaba naga doranba subixii laba jirgaan aa soo qaadanaynaa xaafadda dadna waxaa qaadanaa asigoo asartii laba jirgaan annagana subixii subixiis laba jeeraa loo kala jari biila-aan dad subixiyaa galaa dadna galabtii way laba laba jirgaan markii aad subixii qaadatana gal- haddana subixii subaxeeda way galabtii dad kalaa bedelaa maalintan dhan waxaa ku taaganahay laba jirgaan biyo aa ku taaganahay waa la kala jaray xaafadda hal sa'ibar aa soo daynaayeen oo biyo la'aan ah tiriri kab daraad wahaan arki sii loo geeyey subixii saanaan ku soo nagday xamaro waxay sheegtay inay mararka qaarkood biyo u doonato meelo aad u durugsan
maalintii haddana may- maxaa tagay matoor oo tuugma u tagay waa lii soo diiday biyo aad iyo aad aan ku dhibaysanahay anaga tubadana waanagu dheer tahay iyadoo saas tahayba biyo la-aanta isa rabalaanka ma iska ma iska haayo kor may ka soomana way nanka s- galabtii duhurkii waa qabaysana waa dukuna maqrabkii waa dukuna muslimaan lahay raashinkii aa la karinooya laba jirgaanaa lagu sii laba iyo toban saa laba jirgaan oo kaar lehele dadkooda waaba dhibaysanahay biyo daraadiis iyo musqul buuna dhibaa u qabnaaba foolba biyaha nagu daran iyo musqusha
dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhoweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mida kaalimaha suugaanta
محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة
وبشي وعنيدو وبشي وعنيدو وانا ذا الرسول وانا كيكو وبشي وعنيدو وبشي وعنيدو وانا ذا الرسول وانا كيكو warwarka adduunka lagu waari maaye wacdiga adkeeya warwarka adduunka lagu waari maaye wacdiga adkeeya
محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة
waa ayaama alkhayro waa ayaama alkhayro waxtarka islaamku waa fi ku ahaadee waa ayaama alkhayro waa ayaama alkhayro waxtarka islaamku waa fi ku ahaadee wararka adduunka wadba ka dambeeye wacdiga adkeeya wararka adduunka wadba ka dambeeye wacdiga adkeeya
محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة
waajibka ilaahay waajibka ilaahay waqtiyada salaada waysadeeda qaata waajibka ilaahay waajibka ilaahay waqtiyada salaada waysadeeda qaata wadiiqada
dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo toddobaadka xiga intaan dib u kulmi doono